wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington caawa waxaa mar kale barnaamijka marti iigu ah maxamed yuusuf oo lagu naanayso badda oo aad toddobaadkii hore ku maqasheen barnaamijkan caweyska washington caawana waxa uu qaybtan noogu hayaa gabayo iyo suugaan ku saabsan jacaylka qoyskiisa iyo sidoo kale sheekooyin kale oo xiise leh waa caawa iyo caweyska washington axmed badda mar kale kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington laanta afka soomaaliga ee v o a mar labaad baan salaamay adiga iyo bahda iyo bahda iyo v o a iyo ummadayna dhegeysanaysaba aada iyo aad baan ku salaamay caasha waxay inoo maraysay de waa run waa tiyaalkii maraysay laakiin sidaad og tahay horta heeso badan oo la duway malihi runtii oo de gabayada ka jecelahay runtii waxaan u badanahay gabayada kulle horta heeso waxaa jirtay de heestii kale raalliyada ruucu qarnigaa jirtay waxaa kaloo iyadana jiro gabay aad jecelahay baa jira isaguna gabaygii labaatan guurida markii ay labaatan lahayn marka haddii qeybtaas ay dee raacino ay maxaan ku rahdaa de laban in kuu sheego sugaanteeda ani heesaha horta badankooda wadaadi manu samey badankooda iyo waxaa asxaabta ahee de ku dayda waxaa se kale oon jeclaan lahaa laba heesood oo aan jecel oo dee iyo qudhowda riwaayadaha kamida ayaa jiray oo midi ay ahayd ninkii aan kaaga sheekeynayay waxay ahayd berigii nin hargeysa ku haysa dukaan ayaa de alla ragga damac kama dhamaadeen naag laqabu jeclaaday haye markaasa iga daadigi weyda war de ninku waxaan kuwa ninkuna suuqiisu caami bu ahaa oo de dukaan nin iska ladana wahaa sumcad wanaagsana leh oo de boqol hablood oo quruxda aan melin ay iskaag joog joogaan oo kale duruuf ma jirin baa tira war maxaa tan ku daba dhigay wiinan ya marka ninka wa waxa waxaan la yaabay jacaylka markaa jacaylkan ka yaaba jacaylkan baas baan ka yaabay jacaylkan da jacaylkayga waa kan wanaagsana wadaadeydu daba socda ise balka jacaylkanaan ka yaabay kale jacaylkan jacaylka ninka dukaan ma mid ninkan dukaanlaha ah mise jacaylka guud ahaan waad la yaabtay me jacaylkan de ninkan ku yidhi gabadha la qabo jeclow kaasaad la yaabtay de jacaylkanaan waxay jacaylku jacaylku maanu kii wanaagsanaan jiray in edabta lahaan jiray maanu hayn baa aye so kii jacaylku xishoon jiray dhaqanka wanaagsan yaqaanaan sida de waxaa jacaylka ninka helay waan jiray adna hees baan ka tiriyay jacaylkeena heesti heestii heestii cidimay qaaday weli runtii oo kaan u dhiibaaba hore odigala taga gudahda oo jacaylkiiba deelaka jacaylkiiba digada ka dhigay jacaylkii aan isku wanaagsanaan jirna haddana moogta erey erey ahaan noogu sheeg
erey ahaan waxay odhanaysaa jacayl iyo xurmaynta iyo xishoodkaba ku liitaa hablo xuural cayn iyo gashaatimo xariir oo xero awr ka buuxo oo kala xurasho mudan oo mar uuna in xaggooda iyo xeradooda soo galo xusulduufka ugu jira xaashiye miyaad gabadh xaas uu nin kala qabo xillo uu rag leeyahay booliyo xanuun iyo xadansada kalgacalkii haysa igu beertaa jacayl iyo xurmaynta iyo xishoodkaba ku liitaa xoolan waan ka buuxaa xantayduna wanaag iyo gashana mexeel dheer xushmayntii ha joogtay doqonnimo ka xaasan dhaqankii iyo xaqiiqdii xeerkii xeerkii iyo hiddii waa ahay laga xishoon jiray xagal daacid maatay anoo xuuralcayn iyo xilig nagteeli kara xaashee miyaad gabadh xaas uu nin kala qabo ila uu ragleeyahay boliyo xanuun iyo xananta kalgacal iyo xiisa igu beertaa ayuu ninkii aan ku war ku dhe intan baalka jacaylka baasitan ku dhe oo iska celi marka horta anu gabayadaan u badan haystaan kuu sheegay laakiin waxaa jirta marka ninkii ninkii maxaa tiri maxaa tiri isaga celi jacaylkan ku haya maxaa tiri isku difaac de jacaylkanaan ku idhi jacayl nasaqaa ku helay intan ku dhe ya alle de jacayl jacaylku u xishoon jirayo edab buu lahaan jiro dhaqan ku yaqaanayo ya jacayl ku wanaagsanaan jiray midkan midkan bilaa dhaqanka
wa bahal waaladee haade kowde waxaa kaloo jirtay shaydaankaan ka yaabay isagana beri shaydaanka dadka waalay haye dana hees baan ka tiriyay shaydaanka shaydaankan waxaan la yaabay shaydaankan balaayada iyo garaabada iyo jaadka iyo balud waxaanu dadka horta socdaa ya qaarna u kordhinay jacalku waa xamaqo waxna uma tira dadka wuu lugooyay marka dambana kaga baxay ballanta gebigiisoo de ilaah bay noo sheegay dabeytna waxaa jirta safaberi ka sameeyey iyadoo waxay tidhaahdaa midhaha mubaan akrii doonaa insha allahu ya ha shaydaanku waa guul cadow aan go-ayn iyo waa balaayo guudkiiyo laba suro gesheenno weligeen gudaha iyo garbaheena taagnaa oo si kastoon isaga garan ama gaas isugu diri guun soo hagoogto maruu gacan yaraadiyo maruu gorof inoo daro waa midxumaha gebigii galab joogta qaybshee shaydaanku waa golof iyo colku soo galaayo samahaaga gaabshoo maruu maruu gobo qaxon iyo gool iyo gashaanti iyo maruu garaabo iyo qaadbaladu kusoo galo waa kii ku gaadee waa kii gaadhka ku yaal galabun ku sameeye mar uu gacan yaraadiyo maruu gorof inoo daro waa mid xumaha geyigii galab joogta qaybshe marka insha allah de waa shaydaanku waad buddo waa shaydaanku waa cadowey taasina waxay ahayd caashahay tii shaydaanka beriga sawdhi waxaan rabaa waxaan rabaa tii aad ka samaysay cadceedan aan dhicin ee dalka Ah, aad joogtay gabay bu- sweden waa gabay buu haayo caashahay cadceedan aan ka yaabay iyo isla cadceedii uno aan aroortii de intay galabtii subaxii usoo baxda aan ujeedaa dadkeenii waddankeenii joogay ay galabtiina ayar ka dhacdo aya aniga sweden de saddex bilood bay marar qaarkood weliba waqooyigan sweden ayna mar quraata kaadulaqaaqay
oo markaasaa rabadaan tii baa lagu odhanayaa afar cadceedoo soo jeeda maase nafta diidaysaa ku odhanaysaa soo taa cadceed soo jeeda wax gaban afra haye haddaad afuri weydi maba dhacayse goorma afuri waaye goorma suxuran de saacad baa lagu suxurtaa saacad bay ku soomaan runtii inkastoo de ay waxay ku beegan tahay runtii waxaa jirta ayaamo ayna dhacin midnight sun baa la yidhahdaa midnight sun oo labiyo tobanka habeenimo way soo jeedaa oo de halkii ay iska taagan tahay marka ma badan hadday rabadaanta kuwaas ku dhacaan de dadku waxay la soomaan uun meelaha ugu dhow oo de stockholm oo kaliya oo lala soomo cadceed wax yar ka dhacdo oo iyada maxaa markaan ma- waxaan deganahay macad macad macadceed gaar ay leedahay sweden oo adduunka ma waa teenii ka baxayso de waa waxaana ka yaabay gabayga waan u sameeyeyo Ah, waxaan ka yaabay cadceedan dadka waxaan siday waxaa ku jirta gabay waxaa ku- waxaan ka yaabay waxaan siday haddaad wadankii tegtid ood uga sheekayso tilaa cadceeda ma dhacayso Ay, qofka kaan qofkaan ku garanayna waaba ku caaya hadduu doono ama beeraalaha kadaafka wuxuu noola yimid eegmaan haye ka kale kaa xishoolaya ka kaa xishoolaya ku yaqaanaan waxaa sano cajiibtu muguldola cajiib wallaahi waa cajiib arrinkaas isagoo yaaban
isagoo yaaban dabeedna arrinkii baa gabay ka sameeyey haye gabayga wuxuu yidhi aashaay daab soomaaligana aad baa utaqaana adigu kuu dhadhamayaa Maya.
wuxuu yidhi oran maaso may maye dadka dadkana dhegaysanayna inuu dhadhamaan rabnaa marka naga jabi ahay waka waka waka waka waka waka waka mina u dhadham insha allah haye wuxuu yidhi oran maanso cayn iyo awa- cayn iyo wa- gabay codadka geeraarka cidig cindigeyga waa taan ka jaray caamkan maanta ah codkarkii iyo kolkii la iska nacay curubtii sugaanta ay calaliyeen duulaan cugan cululu mooyaane ama caame iyo liitidun laga culun qaatay ayaan caashiq nacay oon dhigay gabay cisiintii cudurdaarna waa taan ka dhigay caynka xaaliyahay carab iyo dinulaan xidhay laams caawana cibaarada adkay ee laabta celin weynay calooshana gubaysaan rabaa ina caddeeyaay mahadiyow codkaygana bal maqal eel baan dhubayaay mahadiwanaan waan hoos ma gabayaaya haye ee mahadiyow codkaygana bal maqal eel baan dhubayaaye cartan iyo caambalaash mana u sheego cali ogeysiin waa niman kaleo iyaguna abwaanaaho de sugaanta jacayl oo runtii waxaad leedahay bal arrintan cartan iyo ila fiiriyo caambalaash mana u sheeg bal arrinkan eega de ha cad- cartan iyo caambalaash mana u sheeg cali ogeysiina cilmi falowga idinkaa yiqiin iyo curaafaha cishadan iyo habeenkan isgalay een kalaba ciiraynin waa habeen iyo maalin isku dhex jirto oo aanad kala garanayn cishadan iyo habeenkan isgalay kalaba ciiraynin cirka sare cadee taagan oo bila caraabaynin oo haddaad cabaar fiirisood hubi sida caynkeeda casar iyo cishaa kala laay fiidka la caweeyey ama curasho waa soo bariyey sagal casuustiisa cawadaran cadada loo tirshiyo cirina aan yeelan dayixuna arlada caawiyey uu cirif ka soo muuqdo cadceedoo soo jeedu dayaxna iska dhinac taagay oo waa runa dee dayaxana arlada caawiyey oo cirif ka soo muuqda dilan caano cirjeex iyo mariikh raago curadkiya xidigana cagagaan samada laga lagu cashiiray oon caad iyo daruur loo ogeyn caynku qabanayso caddaan iyo iftiin nuur fidana lala cajiibayo hawadii timaadaba misana cayno gooni leh mahadiyo cibaaradan ilaah waa caynkan oo kale ciddaan adag caqliba uma gasho oo curasho weeyaane cindigii garaadley runtii uu ku cibro qaasaayo cadaroosh raggii yaallay iyo cadadle hoosteeda cabdiroosho tuuladan kasoo jeedo oo wadanka u taala see loogu fasiraya baad leedahay cabdiroosh raggii yaalla iyo cadadle hoosteeda ee caano geel dhalay hadhuub culayle maalayay ee cawda uu kala baxshiiyo dermada caadi ugu jiifay haddii aan cibaaradan idhacayna ma kuu sheegtay soo ina cajiib unguraacaw noqon mayso cadceed soo baxdo quraa hadday caado ku noqotay cisho keliya oo diido oo celisa nuurkeeda carri edegna ay cawlan soo caa mugdiya quusto oo cagaarka uu wada qalalo cawska iyo geedku soo ina curyaa noqon iyo ciriblaan maaha rabbi baa casiiseye siduu caalam u abuuray wax calaamad aayado ku tahay caanbacayn tahayba ee ciddaa iyo camaarkaa ka badanayo sida culuuntiisa ee inay caqiidada korshaan caadi naga doona ciyaar uma samaynin oo waa inaan caabud noqon caabud noqonaayo oo cibaado suuban iimaanka camiran ulana keenaayo ama sida cabiid iyo jahliga ooma cududeen haddii kale ciqaabayba iyo cadhadiis aneegna oo caydh la wada liidano ama colaad dheerba iyo cunfigii qabyaalada dhashiya caabuqay dhalisa iyo cudurka keentiyo dhibtana caal u heli weyno oo ciil caloolyo xumaan iyo ceebna kugu reebo imahadii oo cibaarada ilaah waa caynkan oo kale cindi ciddaan adag caqliba uma gasho curasho weeyaane cindigii galaadiyo runtii uu ku cibro qaataayo cadaroosh raggii yaalay iyo cadadla hoosteeda ee ee caano geel dhalay hadhoob culaydna maalaye cawda uu kala baxshiya dermada caadi ugu jiifa haddaan cibaaradan idhaacaysa horase gabagabi la cartana waxaan ku soocay cafis iyo haddaad nabad rabtaan caadi farax yeesha canamanlawo iyo ifkana cawro kuu noqota waad cadaab aakhirana caawa kaga weshid waa cabsida rabbi ood hoosisad camalkan raxsaay waad colki waad colkii noqotid iyo ciidankii nebiga intaasay tiri oo dee aayad qur-aan baan runtii akriyayoo dee aayad qur-aan ahayd waa aayadii qur-aankii
marka marka waxaan rabaa waxaan rabaa dadka dadka bal inaad fahansiiso haddii qoraxdii ay dalalka qaarna ka soo dhacayso ay soo dhaafayso dalal kale ay nuurinayso ay usoo baxayso cadceeddii middan sweden iska dul taagan ee aan dhaqaaqayn saddex bilood
war ba mid kalaa waa run waa run oo waxaan cilmigo waa mucjisooyinka ilaahay waxaa runtii de waxyaalaha horta waa aayad qur-aana waxaan de aaki waa aayad qur-aan oo sida ilaahay bay qur-aankiisa ku taala sida isu ilaahay isku geliyo habeenkii maalinta isu geliyo habeenkii maalintii baa isgelayo aanad kala garanayn oo isdhexgelaya oo haddana kala saaraya mar kale mar dambe oo waxaa imika isuna niyadda isuna oo keliya maaha waqooyigan adduunyada ma hadday noqoto kanada waqooyigeeda iyo norway waqooyigeeda finland iyo sweden iyo ruushkii dee intaa waqooyiga ku taa xagga sare norbolka u dhow saddex biloodna saddex biloodna cadad way soo jeedaa badanaa saddex biloodna ma dhacdo oo de maba soo baxdaan ujeedaa maba soo baxdo oo m oo mugdi saddex biloodna way soo way dee taaganta waa tan loo bixiyey midnightson oo adeedii waxa loo bixiyay dee loo soo dalxiistagaayo maxaa lagu sheegaa marka inay soo bixi weydo saddex bilood cadceedii dhanba la arki waayo waxa adduunyada wareegan wareegan adduunyada ayaa cadceeddu waa tan marna dhulbaraha dul marta marna cidhif xagga waqooyi usoo kacdo marna xagga koonfureed aad iyo aad marka xagga waqooyi usoo dhulkuna waa janjeed oo dhulku mato ma taagne dee jugraafi waxaan ujeeda angal wuu yaro janjeedhaa janjeedhkaasa markaa u dhowa cadceedda iftiinkeedu uu gaadhaa waqooyigaa sare ee ee norbolka waxay shan digrii ka sarreeyaan malayna de xagga norbolka shan maxaa la idhahda loolalka loolalka loolka maxaa latitudeka kuwii la odhan jiray ama loolalka la odhan jiray shan digrii wixii xaggaa ka xiga marna uma soo baxdo marna kama dhacdo marka waa cilmi ilaahay de waana aayadahan de wax badan bu ilaahay qur-aanka ku tilmaamay runtii aayadahan de waayo waxa weeye dhulka rabadahan too kale markay soo gasho qolooyinka annaga degan magaalooyinka waqooyigu de waxay ku qasban yihiin iyadoo aad soo jeeda inay afuraan si kale male waayo adcadi mar haddayna dhacayn qofki soo muslimka ah ee soomanaade muxuu samayn adcadoo soo jeeda waa in iska afuro ha marka culimadu waxay idhaahdeen meesheedii ku dhawaa adcadu ka dhacdun la afura inkastoo qolooyin maka iskala afuraana jiraan oo de saacadihii baa aada u fara badanaya qofki waa laga yaaba inu soomanaado de hadday afar iyo labaatan saacadood hadday macali stockholm taa dhexda ku taalla sweden ayaa saddex iyo labaatan saacadood laga soomaado markii marka rabadaans markay ku dhacdo maxaan ku dhahdaa samarka dhexdiisa winterkana de lix saacadood baa laga sooma oo de winterka qudhiisii qofku uu faa'iidaya taa ogo saacado yar oo soonaanay saacado yar ha mar baa laba saacadood laga yaaba hadday de haddii adceed lagu afurayo de horta adceed lagu soomayo lagu afurayo mar baa laba saacadood aad soomaraan lahayd
halkaasay marka halkaasay malaha dadka soonka aadka u jecel oo dhan halkaasay malaha soo aadi lahayn hadday kari karaan meel laba saacun laga soo maayo
adigana marka taas taas ahayd waxaa kaloon kugu dari lahaa in de heesun maahe waanigi kulood anu xaggana iga qabsato waxaan ku barsaamawadaa dee labaatan guuradii ayaa waxaan ku ihi heesiinkeena daalo asan gabay u sameeyey dabeedna gabaygii wuxuu yidhi gabay de aan markaa horta waa dee ilaah baan mahadnaqaan mar walba allaan ku mahadnaqaa oo dee waa nimcooyinka ilaahay sii ma idhahdaayo oo sidaas wuxuu ku bilaabmaya qarsan maayo leylay xaal isaga leylaa magaceeda qarsan maayo leylay nimcada qaadiriin la rag qaafil iyo nin nin liitaan ilan qare wanaagii qeyb weeye diitan shuriga ee balooqey qamaamuur wixii ina rageed horeba loo qeexay ee qaatay magacweyne ilan qiime iyo maalba qiraal weeye keligiinilaba qayb soo noqon oo qoomna soo hagi kareen qola inta yeesha qiimana la aadeen inaba qarab la-aanta aniguna qur uma soo baxeen laylo qaayibane qayrkay ma dhaafeen haddaan qaali ila jooge qadar laba tobnaad oo sanaan maanta qoysnahay waa labaatan guuradii marka waa laba laba laba ma- laba ma tobanaad qadar laba tobnaad oo sanaan maanta qoysnahay inaan eebaheen mahadqira waa mid qaaligan oo qiimahaagana xusaa waad u qalan tahay awr qoora qaniimada adin dahab la qiimeeyo mar haddaad ka wada qaalisantaho lagu qiyaasayo inaan gabay ku qaadaa dhigana waad u qalan tahay ee iga qabo murtida qaarigan kuu qasay leeda quma suuban qaharaan lahayn qayla iyo yuustan erey qalada hadal soo qumadan qadaf oo yuuban kelmad qurux la mooye aqoon guursiyo laax qalbi dabacsan kumanaan dabciga qaabo dhaqankaaga fasax iyo qaraabada tulka iyo qoysasxididaynta martiqabadka sooriyada qaatane qola wixii baahan qaaraan bixinta deeqaha dulkada ciddaa daansi qayb wadaagta jaarta iyo xigtada qaybo dhowrta qalbigaa ku jeegsaday macankuna kushuucaayo ruuxdana suleekhaad qiyaaskay ku teeda tahay siday dheeman uga qaalisan tahay dahabka qiimkiisa ayaad qiimo dheer tahay hablaha qaybka dumarkaa ee qaacu dhugadka goorta ankaa la qarqariyaay kumbacada jacaylkuna umuhu ila qandhoodaay qoraxdii dhacdo soo qureesh qaali kuma moodo aroortii kasta soo tusteer baa ku madaa cusub afartaa dexdaan kuu qastiyey qodobkii koowaad qaaf kalena waa erey yaro waa erey jircoon qaadir barinayno allahayow halkii qeyrla iyo diinta naquweed allahayow ku yuuqda qorma ee nolosha qaybsooda oo qoys wanaag iyo raxmiyo qaata nolol fiican oo umad qadarin waalidka oo eebahood firaya allahayow qiyaamaha mandhow milicda qiiqeeda oo qaar harkaayo sigala qurax kuleelkeeda qabowgii fardowsana galiyo qoomkii nabigeenna waxba se gabageygii ila qodina waxaan ku soo qoolay qancisa ee nafsaydii macaan ilaahayga markaa qaado waa cishiriinkii waa kaasi caashaha cajiib cajiib cajiib marka heestani ma la qaaday
may dee horta ni bal calaamada ilaahay anu macalin baa iska aho waan ku kaftamaun gabayada iyo waxaano aad baananu xoog u saarin marka ma jiraan runtii heese badan oo la qaadoon lehay ma jiraan runtii Eh, laakin de way jiraan waa ba- de gabayo badan buug de waan buug dhan wanig ku qariiray buuga buug boqolaal gabay iyo heesoo dadku qoran buug baan soo wadaa iminka insha allah aan soo baxayo dhawaan aan kaga sheekeynayo eh, sugaantii aan tiriyey marka em, dee kaasina cishiriinkii baan ka odho dabeedna hees baa kuxigtishan laatagi heesta adiga haya marka insha allah heesta midhaheeduna waxay odhanayaan wax qaada aarsha axmed aarsha qaada heestaha Hay.
waa la qaadaa iyado iyada waa la qaadaa youtube waa loo sameeyo malaha haye maxay leedahay heestu waxay tidhaahdaa waa raalidii haweenka ay rasmigii naftayda ay ramas iyo udgoon ay rahan lagu hirsaayo ay rays lagu nasaayo ay ramadaan la marinayo raaxadii adduunkaaga qarni rubuc horaantii gabadhaan ruqayliya raasada yegleenlaay kalgacay rumoobay nasabkan ku reeyay ay saaxiib rumaaday rafiiqii naftayda ay roonahay isku keensugo ruuhankaygu raacee raacdada u galay ee rabbi aan ka tuugay ii rumowda anigaay rasmi leyladaan reer wada dhismee rajo lagu farxiyo reeray helay ubad raaliyana raxmaansiiyey kalgacayl rumabay nasabkaan ku reeyay ay saaxiib rumaaday rafiiqii nafteyda ay roone ha isku keensugo riye iyo macaan rasinkaa dhugmada leylaha rogmee jacayl wada ruxmaay weligay raxmaay riiq lagu gudbiyo ranad iyo lur iyo ogow raaftilaaca jacayl lagu raftiyo rubabihii ma arag kalgacayl rumabay nasabkaan ku reeyay ay saaxiib rumaaday rafiiqii nafteyda ay roone ha isku keensugo intaasay tidhaahdaa axmed aashe ayaa taana qaada Ee, codka laxankana b k baa u sameeyey intii aanu ka bixin fanka aad baad umahadsan tahay aad baan kugu mahadcelinaya mar kale da kuwa marka insha allah afartan guuradana Yeah.
waan sugaynaa iyo shan iyo soddon guuradina waan sugaynaa insha allah insha allah ma allah ciisag allah ciisag aad baad alla umahadsan ku tahay salaamaya adiga iyo dhegeystayaasha caasha heestaas uu qaado axmed aarshe ee uu sameeyey halabuure axmed badda ayaan ku soo xirayaa guud ahaan barnaamijka cawayska washington ee caawa tan iyo kulan dambe waa caasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
raalligii haweenkan ay rasmigihiin naftayda ramas ramas ramas ramsiya udgooneey dhaxan lagu irtaay raalligii haweenkan ay rasmigihiin naftayda ramas ramas ramas ramsiya udgooneey dhaxan lagu irtaay ramadaan la mariniyo raxadii adduunka alagu nasay ramadaan la mariniyo raxadii adduunka kaalgacayl rumowbaan annasabtaan ku riyaay alla kaalgacayl rumowbaan annasabtaan ku riyaay saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshaay rone haysku keensugo saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshaay rone haysku keensugo raas wadayaag leele ruuxankaygu raacay qarni rumo coraantii gabadhaan ku qayrliyo raas raas raas raas raas wadayaag leelay ruuxankaygu raacay adada u galay rabbiyaanka tuumiye irumowday aniga adada u galay rabbi aanka tuumiye irumowday aniga kaalgacayl rumowbaan annasabtaan ku riyaay alla kaalgacayl rumowbaan annasabtaan ku riyaay saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshaay rone haysku keensugo saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshaay rone haysku keensugo kaalgacayl rumowbaan annasabtaan ku riyaay alla kaalgacayl rumowbaan annasabtaan ku riyaay saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiqaygi noloshaay rone haysku keensugo saaxiib rumaade saaxiib rumaade saaxiib rumaade rafiiqaygi noloshay ronaha isku keesugo saaxiib humaade saaxiib humaade saaxiib humaade rafiiqaygi noloshay ronaha isku keesugo